habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa washington waa fiidnimo talaado ah bisha julaay ee sanadka kana waa sideed iyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaly com saacadda afrikada bari waa afarti waa toddobadii fiidnimo idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah xildhibaan ku baaqay in kacdoon la mida kii macwiisleyda laga sameeyo gedo
waxaanu wadnay abaabul lagu abaabulayo in bulshada kacdoon sida hiiraan oo kale ay sameeyaan oo la aas-aaso in shacabkii iska difaacaan ay la shaqeeyaan ciidanka qof walba oo hub qaadan kara oo difaaca degaanka qayb ka noqon kara uu ka noqdo
waxaa kaleo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan shacab magdhow ka dalbanaya ciidamada admis ka hor inta aanay ka bixin dalka
caqabadaha ugu waaweyn hor jooga dadka waxaa weeyaan kaysaskooda marka hore yar adagtay toos u soo jebiyaan waa amisom waxay dhex degan yihiin muqdisho herka watarka xalane marka dadka siviilianku way ku adagtay mar walba si fudud inay kusoo gaaraan xalane qodobadaasi iyo warar kale ayaannu idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka dunida oo aan idiin akhriyo ergeyga maraykanka ee cimilada john kerry ayaa u sheegay diblomaasiga ugu sarreeya shiinaha wang yi talaadadan in uu rajaynayo in wax laga qabto khatarta isbeddelka cimilada ay noqon karto waddo iskaashi oo labada wadana kerry ayaa u sheegay wang mar uu booqasho ku tegay magaalada beijin in uu rajaynayo in wadahadalkoodu noqdo mid bilow u ah xiriirka labada dal oo wanaagsanaada oo aan ku ekayn oo keliya cimilada wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegtay in kerry uu carabka ku adkeeyey baahida loo qabo in shiinuhu uu siduu hadalka u dhigay dardar geliyo dhimista qiiqa matheniska la yidhaahdo iyo in sidoo kale wax laga qabto xaalufinta dhirta wang waxa uu sheegay in shiinuhu uu aaminsan yahay in labada dal ay xaal sax ah ama xal saxa ay ku heli karaan dhibaato kastaoo dhexdooda taalla iyadaoo loo marayo wadahadallo dib loo soo cusboonaysiiyey kerry ayaa sidoo kale waxa uu talaadadan la kulmay ra-iisul wasaaraha dalka shiinaha kaas oo sheegay in maraykanka iyo shiinaha ay tahay in ay xoojiyaan isuduwidda si wax looga qabto caqabadaha halista ah ee isbeddelka cimilada ergeyga sare ee bakistan ayaa u safri doona dalka afghanistan arbacada si uu wadahadallo labageesooda ula yeesho hogaamiyayaasha daalibaan iyada oo ay sii kordhayaan eedeymaha mitadiinta baxsadka ah ee fadhigoodu yahay afghanistan in ay kordhiyeen weerarada argagixisada ee xuduudda bakistan asiif durani oo ah wakiilka gaarka ah ee islaamabad ee dhowaan loo magacaabay afghanistan ayaa waxa uu ku qaban doonaa kaabuul shirar diiradda lagu saarayo ganacsiga labada dhinac iyo sidoo kale iskaashiga dhaqaalaha iyo amniga ayuu yiri sarkaalka u dhashay dalka bakistan talaadadii waa talaadadan maanta waxa uu sidoo kale la hadlay v o eda isagoo ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo maadaama aan loo ogolayn in uu si guud uga hadlo ama uu la hadlo warbaahinta duraani ayaa v o eda u sheegay kadib booqashadiisa kaabuul in ganacsiga bakistan iyo kan aan badda lahayn ee afghanistan uu kor u kacay tan iyo markii daalibaan ay dib ula wareegtay gacan ku-haynta dalkaasi laba sano ka hor shirkad laga leeyahay dalka turkiga ayaa sacuudi arabiya waxa ay siin doontaa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska loo yaqaano waxaana sidaasi shaacisay riyaad kadib booqasho uu madaxweynaha dalka turkiga rajib dayib erdogan uu ku tegay boqortooyada dhowr qandaraas oo uu ku jiro heshiiska droniska ee lala galay shirkadda gaarka loo leeyahay ee layidhaahdo baycar ayaa waxaa la saxiixay intii uu socday kulan dhex maray erdogan iyo dhexal sugaha sacuudiga maxamed bin salmaan oo isniintii ka dhacay magaalada ku teedsan badda caasi ee jiddah waxaana sidaasi sheegtay wakaalada wararka rasmiga ah ee sacuudi press agency oo loo soo gaabiyo s b a haluug baykaar oo ah madaxa shirkadda soo saarta droniska oo sidoo kale sidoo kale waxa uu ku bartilmaameedsaday amaba uu maamulo wiilka uu sodoga u yahay erdogan ayaa qoraal uu twitterka soo dhigay waxa uu ugu yeeray heshiiska sida hadalka loo dhigay qandaraaskii ugu weynaa ee dhoofinta dhanka difaaca iyo duulista ee taariikhda jamhuuriyadda turkiga qiimaha uu ku kacayo qandaraaskaasi weli lama shaacin dhegeystayaal warkii dunidana waa naga intaa habeen talaada wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan mid ka mid ah xildhibaanada matala gobolka gedo ayaa ugu baaqay dadka gobolkaasi in ay sameeyaan kacdoon ka dhana ururka al-shabaab xildhibaan mursal maxamed khaliif ayaa dhinaca kale ugu baaqay dowladda federaalka ah in la taageero kacdoon noocaasa waxa uu ka digay khatarta ka imaan karta qabsashadii al-shabaab ay dhowaan ku qabsatay deegaanka gariley bismillahi raxmaan raxiim marka koowaad jamaal sida aad la socotaan degmada gariley oo xuduudda kenya iyo soomaaliya ku taal waxaa awal joogay ciidamo admisa iyo ciidamo soomaaliyeed oo degaanka ah ciidamadii admiska waxa ay ka baxeen horaantii bishan intii ay ka baxeenna waxaa aakhirkii bishii hore juun ayay ka baxeen intii ay ka baxeenna saddex jeer oo kala duwan ayay argagixisada al-shabaab soo weerartay labadii jeeroo hore waa iska caawiye waa iska caabiyeen ciidamadu marka hadda ugu dambeysay afar cisho ayaa waxaa dhacday in ciidamadii ay muxuu ahaa weerar aanay u taagdhigi karin oo weyn lagu soo qaaday taasoo sababtay in ciidanku magaalada ka baxo magaalada banaankeeda ay degaan waxaa nasiib darraa in ilaa iyo hadda iyadoo afar shan cisho ay kasoo wareegtay markii arrinkaa dhacday wax kaalma ah oo kaga yimaada dhinacna aanay jirin ciidamada soomaaliyeed ee degaanka meesha jooga iyagoo diyaar u ah naftooda u huray qaar ka mida ay ku dhinteen qaarna ku dhaawacmeen isku daygii difaaca dhowr iyo toban sano ay meesha joogeen ay ka difaacayeen argagixisada haddana markii ay ka soo baxeen ciidamadii garabka u ahaa ee atmis ilaa iyo hadda aanay jirin wax kaalmo ah oo kale bulshada degaanka waxaanu wadnay anigoo ah xildhibaan ka mida xildhibaanada degaanka matala waxaanu wadnay abaabul lagu abaabulayo in bulshada kacdoon sida hiiraan oo kale ay sameeyaan oo oo la aas-aaso in shacabkii ay iska difaacaan ay la shaqeeyaan ciidanka ay qof walba oo hub qaadan kara oo difaaca degaanka qayb ka noqon kara uu ka noqdo laakiin waxyaabo badan baa weli arrinka gaasirka ah oo runtii kaalmo heer caalamiya u baahan waa tahay marka xaaladda hadda waa sidee mar haddii sidaad sheegtay dhowr cisho ay kooxda al-shabaab deegaanku haysato oo aydan wax dadka deegaanka iyo ciidankuba aysan helin wax kaalmo ah xaaladda hadda waa xaalad runtii sii xumaanaysa dhowr siyaabood ba u xumaanaysa waxaa marka koowaad shacabkii degaanka deganaa degmada deganaa iyo tuulooyinka ku hareeraysan iyo xoolo dhaqatadiiba waa isaga cararayaan degaankii oo cabsi xoolahooda iyo naftoodaba ay u baqayaan ayay uga cararayaan oo uga guurayaan waxaa kaloo jira in runtii meesha haddii ay sii haystaan nimanka argagixisada ah ay runtii sababi karto in degaano kale oo ku hareeraysan xuduudda ay kusii fidaan oo amni daradii labada dhinac ee xadka kenya iyo soomaaliyaba ay aad iyo aad u sii hallowda iyadoo weliba aanu la soconno in bilihii lasoo dhaafay amni darada xuduudka labada dhinacba ay aad iyo aad u sii liidatay oo hadda ugu dambeyn isbuuc gudaheed ay laba jeer marna dhinaca soomaaliya marna dhinaca kenya ay dad ku laayeen hanti ku burburiyeen argagixisadu
waa tahay waxaa jiray sida aad la socotid qorshe la doonayo in ciidanka amisom soomaaliya jooga ee admis markii dambe la magac baxay la dhimo garile meelaha ay ka baxeen ayay ka mid ahayd haddiiba ay shabaab ay qabsanayaan meelaha ay ciidanku ka baxaan walaac inte leeg ayay idinku abuuri kartaa arrintaa runtii walaac weyn ayay nagu abuuraysaa mana aha meeshii ugu horreysay oo inta ay ciidan admisa ka baxaan ay argagixisada shabaab qabsato waana arrin u baahan heer caalami in runtii markaa hadda aanu ka hadalno xagee kaleba bay qabsadeen shabaab qorshaha waxaa runtii jirtay degaan ka mid ah degaano kaloo ka mid ah dhulka hirshabeello laga xoreeyo admise ka baxday waxaa jirtay degaano shabeellada hoose ka mid ah oo shabaab ay si joogta ah u weerarayeen qabsigu micnaha inay meesha ka arrimiyaan ma aha micnaheedu laakiin in inta ay meesha soo galaan ay dadkay cidday doona ku laayaan ciidankii ku laayaan hantiday doonaan burburiyaan lafteedu waa dhibaato kale oo noloshii bulshada iyo degaankaba khasaaro iyo dhib horle ku kordhinaysa una baahan in laga fakero qorshaha guud ee dhimista ciidanka atmis in aanay keenin dhibaatooyin noocan oo kale ah
kaasi waxa uu ahaa xildhibaane mursal maxamed khaliif oo u warramayay jamaal axmed cusmaan markale cawisin wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan kenya ayaa la daalaadhacaysa khilaafaad siyaasadeed oo ay wehliyaan mudaharaadiyo ay mucaaradku abaabuleen mucaaradka dalkaasi oo ka biyadiidsan doorashadii kenya ee sanadkii hore dhacday ayaa iyagoo ka faa'iidaysanaya canshuuraadka oo ay dowladdu kordhisay shacabka waxa ay abaabulayaan banaanbaxyo waxaana laga cabsi qabaa rabshado ay mudaharaadyadaasi la yimaadaan ee dhacaya arbacada warbixintan waxaa soo dirtay wariyaha v o eda maryan maxamuud bare sidii mucaaradka hore ay u ballan qaadeen maalinta berri ah ayaa bilow u noqon doonta maalmo isxigxiga uga dibadbaxya hareeyaan dalkan kenya kuwaasi oo mucaaradka ay soo agaasimeen wadahadallo ay labada dhinac hore iskugu dayeen ayaa fashilmay kuwaas oo ay doonayeen in xal ay kaga gaaraan waxyaabaha isku hayaan durba baaqya ayaa isu soo taraya gudaha iyo dibadda oo loogu sheegaya dhinacyadu in ay u turaan dalka oo ay ka wada hadallaan dhexdooda axmed xaashi waxa weeye afhayeenkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda kenya v o a ayuu u sharaxay halka ay salka ku hayso ishaysadka iyo caqabadaha siyaasadeed ee noocan ah oo soo noqnoqda waxa keena
waddankan kenya waxaa ka jira muran siyaasadeed oo aad u weyn oo qoto dheer oo ilaa iyo istiqlaalkii markii la qaatay ilaa maanta ayaa dhib weyn ka jiray sidii loo xallin lahaa dhibaatooyinka maamulka dhibaatooyinka dhaqaalada iyo sida xukuumadda ama taliska si dimuqraadiyad ahaan lagu qabsan lahaa waad la socotaa ee electionkii dhowaan dhacday odayga waxaa electoral commissionkii oo kala jaban ayaa nin guddoomiye ka ku dhawaaqay inaa nin madaxweynaha maanta jira inuu haday maxadii baa la geeyey maxkamadiina waa ansixisay taliskii markuu qabtay ayaa waxaa ku soo baxay galdamooyin aad u waaweyn mucaaradkii markaa taasay qaateen qiilna ka dhigeen inay mudaharaad sallima inay meesha ka ridaan adigu labadoodii marka waxaa meesha yimi inay khilaaf aad u xoogan meesha kusoo galo axmed xaashi waxaan mar kale weydiisay arrimahan loo soo afjaro cidda ay tahay in mucaaradka iyo dowladda ay u kala dab qaado isagoo mister xaashi meesha ka saaray labadooda waa rayla iyo madaxweyne ruute ee xal ka yimaada oo mushkiladan siyaasadeed soo afjara marka loo eego sida aan rajo looga qabin buuran isu tanaasul dhinacyada ka yimaada mucaaradkuna ma ixtiraabsanaa in xukuumaddii laga helay waxay leeyihiin waana la boob madaxweynaha maanta fadhiyana nin lagu tilmaamo inuu madax madaxiisa inuu adeeg yahay oo wax wada hadal aan weligii mucaaradka la gelin odaygan mucaaradka maanta jooga ee raylow dhingana waa nin ku soo jiray mucaaradnimada in badan oo nin aada u isaguna mayal adag labadoodiina dee waa beel isu xigaa unbay ka soo jeedaan oo dadkan river nileka iyo ilaa lake victoria dega kenya maanta markaa ergey u baanta ergadaasina labadaa nin kama iman karayso ergadaas waxay u baahan tahay bulshada iyo bulshada raayidka ama dadkii mas-uuliyadda saarnaa iyo golihii waddankii ka jiray inay si xoogan u dadaalaan inay wadahadal u furaan dadka meeshan siyaasiyiinta iyo xukuumadda haddii kale haddii doorashooyin haddii mudaharaadkan uu sii socdo waxaa meesha ka dhacay dhibaato aada u foolxun oo aanan rabin kenya waa meesha qura maanta nabadda lagu hayo mandaqadana waa la iska garanaya waxaanu leenahay regionka iyo dadka jooga wadamada kale iyaguna inay na dhex galaan oo ina eegaan ilaa sagaal ruux ayaa la xaqiijiyey rabshadihii ugu dambeeyey inay ku dhinteen doorasho kasta oo dalkan ka dhacda waxa ay wadatay xasarado qanaaca la-aanta natiijada doorashada ay saldhig u tahay laga soo bilaabo inta la ogyahay markii dalkani nidaamka axsaabta badan laga hirgeliyey horaantii sagaashimaadkii marka laga reebo doorashadii labada kun iyo labadii dhacday oo natiijadeeda aanay wax isqabsaya ka dhicin uuna ku guuleystay madaxweynihii geeriyooday muay kibaki oo markaasi ahaa hogaamiyaha xisbigii mucaaradka ee naag wixii labada kun iyo tobankii ka dambeeyay dastuur cusubna dalku qaatay kaasi oo madax bannaani siinaya hay-adaha garsoorka haddana waxaa weli muuqata dhinacyada siyaasada gadooda in aanay ku qanacsanayn go-aanadooda oo aanay xushmo badanna u haynin marka loo eego in saluugii doorashada ay ka qabeen iyo tabashada siyaasadeed ay sii wadaan axsaabta mucaaradka ee azimiyo ee uu hogaamiyo raila amolo odinga walow maxkamadda sare ay ayeedeen natiijadii doorashada ee ruto ku guuleystay sidii loo bartay dad badan waxay rumaysan yihiin in marka ugu dambeysa siyaasiyiinta ee heshiis siyaasadeed gaari doonaan maryan maxamuud bare v o a nairobi
madaxweynaha turkiga rajib dayib erdogan ayaa booqanaya dalka sacuudiga xili dhaqaalaha wadankiisa uu liito labada dhinac ayaa kala saxiixday heshiisyo ay ku jirto in diyaaradaha bayragtaar ee aan duuliyaha lahayn ee uu turkigu ka iibiyo dalka sacuudiga warbixin ay qortay wakaalada wararka e f b waxaa inoo haya xuseen bare aadan shirkad laga leeyahay turkiga ayaa boqortooyada sacuudiga siin doonta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee daroonska loo yaqaan waxaa sidaasi shaacisay boqortooyada sacuudiga kadib booqasho uu madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan ku tegay dalkaasi dhowr qandaraas oo uu ku jiro heshiiska daroniska ee lala galay shirkadda gaarka loo leeyahay ee bayker ayaa la saxeexay intii uu socday kulan dhex maray erdogan iyo dhaxal sugaha sacuudiga maxamed ibn salmaan oo isniintii ka dhacay magaalada jidda waxaana sidaasi sheegtay wakaaladda wararka rasmiga ah ee boqortooyada sacuudiga ee s b a halug bayraktar oo ah madaxa shirkadda soo saarta droniska ee sidoo kale uu wax ka maamulo wiil uu sadag u yahay erdogan ayaa qoraal uu twitterka soo dhigay ugu yeedhay heshiiska kandaraaskii ugu weynaa ee dhoofinta dhanka difaaca iyo duulista ee taariikhda jamhuuriyadda turkiga qiimaha uu ku kacayo kandaraaska ayaan weli la shaacin erdogan oo doorashooyinkii bishii may ku guulaystay muddo xileed kale oo shan sano ah ayaa ku sugnaa sacuudiga isagoo bilaabay safar uu ku marayo khaliijka isagoo taageero u raadinaya dhaqaalaha sii xumaanaya ee turkiga hogaamiyaha turkiga ayaa la filayaa in goor dambe oo maantoo talaado ah uu tego dalka qatar kadib markii ay ka qayb galeen madasha ganacsiga sacuudiga iyo turkiga ee magaalada jidda erdogan iyo maxamed bin salmaan ayaa ka wada hadlay rajooyinka iskaashi ee wadajirka ah labada hogaamiye ayaa saxiixay heshiisyo iskaashi oo khuseeya dhinacyada tamarta maalgashiga tooska ah difaaca warbaahinta iyo sidoo kale warbixinada kala duwan waxaana intaasi ay ku dartay in saraakiisha sacuudiga ay laba qandaraas la saxexdeen shirkadda bayker diyaaradaha dronska ee ay soo saarto bayker ayaa lagu isticmaalay dagaalo ka dhacay dalalka azerbaijan libiya iyo ukraine diblomaasi carbeed oo ku sugan magaalada riyaad oo codsaday in aan magaciisa la shaacin maadaama aan loo ogolayn inuu la hadlo saxaafadda ayaa sheegay inay tahay nooca t b two loo yaqaano ee diyaaradaha bayker bishii lasoo dhaafay kuweyt ayaa sheegtay inay gashay heshiis saddex boqol iyo lix iyo toddobaatan milyan oo dollar ah oo ay ku soo iibsanayso diyaaradaha t b two booqashada erdogan ee toddobaadkan ayaa ah tii labaad ee uu ku tago sacuudiga tan iyo markii ay dhowaan isku soo dhowaadeen anqara iyo rayaad kuwaasi oo xiriirkooda uu xumaaday dilkii ee saxafiga sacuudiga u dhashay jamaal khashukji oo lagu dhex dilay qunsuliyadda boqortooyada sacuudigu ay ku leedahay magaalada istanbul ee dalka turkiga turkiga ayaa ka cadhaysiiyey sacuudiga iyada oo si xoogan u dabagashay kiiska xilligaasi islamarkaana furtay baaritaan kadibna warbaahinta caalamka xog ka siisay faahfaahinta sida xun ee uu dilku u dhacay hase yeeshee iyada oo la hagaajinaya xiriirka ayaa erdogan waxa uu booqday sacuudiga bishii abril sanadkii kii halka amiir moxamed ibn salmaan uu isna u safray turkiga bishii juun ee sanadkii hore erdogan ayaa safarkiisa dalalka khariijka waxa uu kusoo beegmayaa iyadoo turkiga ula daaladhacayo burburka lacagta iyo sicir barar saameeyey dhaqaalaha bishii maaj sacuudi arabiya ayaa shan bilyan oo dollar ku shubtay bangiga dhexe ee turkiga
mahadsaned warbixintii wakaalada wararka ee f b waxaa inoo soo koobayay xuseen bare aadan mar kale ayaan hawada idinka leenahay caweysin wanaagsan wararkan iyo warbixinadan ciddii ay seegaan iyo inta jeclinay dib mar kale u daalacato waxay markasta kala socon karaan websiteenna v o a somali com haatanna dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan xubintii galka baarista waxaa soo jeedinaya haaron macruuf
helada dad rayid ah oo ku dhintay amba ku dhaawacmay gacanta ciidamada midooda afrika ee ka howlgala soomaaliya ayaa u sheegay galka baarista inay doonayaan in si buuxda loo siiyo magdhow ka hor intaan la soo gebagabayn howlgalka admis dhammaadka bisha disembar ee sannadka dambe kiisaskan ayaa soo jiitamayay muddo sannado ah inkastoo qaarkood lagu sameeyey baadhitaanno dhammaystiran ururka al-shabaab ayaa dadka rayidka ah ee ku dhinta gacanta admis dhowaan u isticmaalay dacaayad iyo cudurdaar markii ururkaas uu ka hadlayay weerarkii ay ku qaadeen saldhigga ciidamada yugandha ee bulamareer lixiyo labaatankii bishii may aynu soo dhaafnay mid ka mida dilalka rayidka waxa uu dhacay tobankii bishii ogost sannadkii labada kun iyo koob iyo labaatanka waxaana uu ka dhacay meel beer ah oo u dhow tuulada golweyn ee gobolka shabeellada hoose kadib iskudhac dhex maray ciidamada yugandha iyo maleeshiyaadka urka al-shabaab ciidamada yugandha ayaa dilay toddoba qof oo beeraley ahaa oo bulshada qiimo ugu fadhiyey sida ay baaritaan kadib qirteen ciidamada admis oo xilligaasi ku howlgelayay magaca amisom mid ka mida toddobada qof waxaa lagu magacaabi jiray cumar xasan warsame waxaana uu ahaa mulkiilaha beerta ay inta kale ka shaqaynayeen ciidamada dilka geystay waxay ka socdeen dalka yugandha maxkamad milatari oo waddankaasi ka socota oo fadhiisatay magaalada muqdisho ayaa ku heshay shan askari oo reer yugandha ah inay dilkaasi geysteen laba ka mid ah waxaa lagu xukumay dil saddex kalena waxaa lagu xukumay min soddon iyo sagaal sano oo xarig ah amisom xilligaasi waxay sheegtay inay ciidankeeda rasaas isweydaarsadeen maleeshiyada urka al-shabaab hal askarina uu uga dhintay mid kalena uu dhaawacmay waxayse intaas ku dartay inay qaadayso mas-uuliyadda dhammaan dadka dhintay sida lagu sheegay war-saxaafadeed soo baxay kadib markii lasoo gebagabeeyey baaritaanka maxamed xasan maxamuud oo loo yaqaano afukato morocco waa qareenka ehelada dadka lagu dilay golweyn waxa uu iiga sheekeeyey dadaalkii ay mareen sidii ay amisom ugu qancin lahaayeen inay qaadato mas-uuliyadda dilka
taliska amisom markaan u tagnay iyagu waxay concern ka qabeen demonstrationka iyo dooda shacabka iyo beerihii iyo xaggaasoo problem ka taagan yahay ay ka qabeen concern ka qabeen waxay naga dalbadeen in meydkii la duugo annaguna waxaan niri meydka lama duugaayo ilaa aan maxaa la yidhaaha aad ka qiratiin meydka inaad disheen dad innocentiya oo civilian ah oo si ula kaca intentionaal ah oo aad u disheen ood breach garayseen human rightska maaragtay international human rightska aad maaragtay breach garayseen ilaa aad ka caddaysiin meydka lama duugaayo saasaan ku niri statementigiinana aad ka saxdiin halkaas ayaa dood dheer nagu dhex martay afukato morocco ayaa galka baarista u sheegay in qaabka ay amisom u sheegayeen sida ay wax u dhaceen isbeddel badan uu ku yimid kadib markii ay tegeen golweyn
guddiyay qabteen oo meeshii qoladii ka soo baxday arrinta waxay gaartay auday gaartay qoladii mas-uulka ka ahayd markay gaareen ayaa waxaa la soo sameeyey lasoo foomgareeyey guddi sagaalka kooban oo loogu talagalay inay investigation gareeyaan oo fact finders ah wixii dhacay kuwaasaa yimid kuwaasaa marka baaris ku sameeyey iyaga ayaa caddeeyeen marka arrintaanu inay ay ahayd dadkan dad civilian ah beerahooda jooga cross firena aan ku dhimanin shabaabna aan ahayn guddigaasa goladaasaa caddaysay guddigii marka riboortka ay geeyeen oo yidi uuna ugu noqdeen ayaa wuxuu noqday in uganda mas-uuliyad la saaro inay cod marshal wax la yidhaaho soo diraan oo ay maxkamadeeyaan dadkaas waay markaa mas-uuliyad buuxdana way qaateen mas-uuliyad buuxdana waa qaateen bishii nofembar labada kun iyo koob iyo labaatanka maxkamad milatari oo fadhiisatay intii u dhaxaysay labadii ilaa labiyo tobankii bishaasi ayaa xukun ku riday shan askari laba ka mid ah waxaa lagu xukumay dil saddex kalena waxaa lagu xukumay min soddon iyo sagaal sano oo xarig ah toddobiyo tobankii bishii disembar labada kun iyo koob iyo labaatanka mas-uuliyiinta safaaradda yuganda ee soomaaliya waxay heshiis la saxeexdeen wakiilka toddobada qoys ee lagu dilay golweyn waxaa lagu sheegay heshiiskaasi in kasako xukunkii dhacay ay ciidamada yuganda bixinayaan boqol kun oo doolar oo ah kharashkii baxay oo la siinayo ehelada toddobada qof waxaana lagu sheegay oo kale in qoysasku ay cafiyeen ciidamada yuganda islamarkaana aysan wax dambe ka codsan doonin maxamed cabdi macalin waxa uu ahaa wakiilka toddobada qoys ee heshiiskaasi saxeexay waxaa dadka dhintay ka mid ahaa adeerkiis cumar xasan warsame waana wakiilka toddobada qof ay u soo wakiisheen inuu xaqooda u raadiyo waxaa laga qaaday lacag gaaraysa boqol kun oo doolar oo ku magacaaban expenses aanan magdhowga ahayn marka meeshaasayna noogu istaagtay ilaa hadda
wax dokumentiya oo ay ku aqbaleen miyay jirtaa inay magdhow bixinayaan
waa word of mouth ahaa dadka kale ee ku dhintay weerarkaasi waxay kala ahaayeen xasan maxamed xaaji cabdulaahi cabdulle hilowle mahad maxamuud xaashi maxamed cusmaan cali siidow maxamed yunis iyo xaajow nuur cabdiraxmaan afukato maxamed xasan maxamuud afukato morocco ayaa galka baarista uga waramay inay qoysasku mar walba doonayeen in ciidamada yuganda qoraal ahaan ku sheegaan waxa la kala qaadanayo iyo sida loo dhigayo qaabka uu dilku u dhacay taasi oo uu sheegay in xilligaas ay ka warwareegayeen ciidamada amisom afukato morocco waxa uu sheegay oo kale in maadaama uu dilku ka dhacay soomaaliya ay muhim tahay inay dowladda soomaaliya difaacdo muwaadiniinteeda
dowladda soomaaliya iyada ayaana represent garaysa waxa lala dhiilgaraynayana waa dowlad jurisdictionka meesha waxa ka dhaceenna waa dhul soomaaliyeed ciidankuna waxay u joogaan dowladda soomaaliya u joogaan marka annaga waxaan ka rabno waxa waaye in official maaragtay politically in arrinta la galo oo loo sheego in aanay suurtagal ahayn in ay ay shacab inta dilaan oo saas ay uga tagaan inaysan suurtagal ahayn oo arrinta compensationka ay ka qayb qaado dowladda maaragta hadda jirtaahu ay ay u sheegto dowladdaas hadday xiriirka ay ay xumaynayso iyo hadday samaynaysaba iyagaa og laakiin processkii diblomaasiga ahay inay iyagu galaan haddii ay fulin waayaanna ay naga kaalmeeyaan as a legal aid inay naga kaalmeeyaan dacwadahaas aan rabno inaan ku qaadno ciidankaas waddanka jooga ee maaragtay jebiyey qawaaniinta adduunka ah in wax laga qabto inay naga kaalmeeyaan saasaan aan dowladda ka rabnaa waana bilaabi doonaa hadda aniga london aan joogaa ballankaynu wuxuu yahay haddii aan soomaaliya ku laabto mar dhow inaan arrintaas abroach garayno xukuumadda hadda jirtana u tagno waxaana filayaa inay positive noqon doonto caasho salaad ciid oo ku nool degmada dayniile waa hooyada marxuum cabdifataax salaad maxamed oo afar iyo labaatan sano jir ahaa markii uu dhimanayay bishii janaayo labada kun iyo toddobiyo tobanka dilkiisa waxaa lagu eedeynayaa ciidamada yugandha ee ku sugnaa deegaanka arbacow ee duleedka magaalada muqdisho saldhiggaasi oo ka mid ahaa kuwii ay dhowaan wareejiyeen ciidamada admis waxay iiga warantay sida uu wiilkeedu u dhintay marka bal shilkani siduu u dhacay faahfaaha shilku wuxuu u dhacay kulli isagoo kasoo rakaabsaday afgoy kasoo socda oo camar usoo rakaabsaday oo wuxuu ka hor imaaday gaarigaanoo baabuurtaana camar ka baxdaa ka hor imaaday wadada unbuu ka booday uu ka leexan tagay bay ku qaadeen marka saasuu dhacay shilku marka kabacdi maxaa samey maxaan samayn lahayn baa qadarta ilaahay dhacday maxaan qaban karnaa oo kulley baabuurtii marka galabta laga daba tago lasoo qabtay saldhigooda meesha la qooday waxbaa qoraa qaal la qoro waxbaa la kala gudbiyey kulley madimaaqa meel ku geey meesha ka bacda ani intaas ayadoo intaasna wadaba ogaa
fiid wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka caweyska dhadhaab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a rediowga xeryaha dhadhaab barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mawduuc ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegaystayaasheenna dhadhaab iyo deegaanada ku xaaran si toos ay nooga dhegaysan karaan idaacadda efmka v o eda dhadhaab ee ka soo gasha mawjadda efmka hal eber todoba dhiba lix megahartis barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doona qaxootiga cusub ee ku nool xeryaha dhaab oo walaac ka muujinaya garaamaadka laga jaray raashin gargaarka ee la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha waxaa kale oo barnaamijka aad ku maqli doontaan dhallinyarada qaxootiga ah ee badankood shaqola-aantaha ee ku nool xeryaha doorka ay ku leeyihiin shaqola-aanta ka jirta xeryaha kamar xubintii shakhsiga oo aan ku wareysan doono cali deerow maxamuud oo xubinka ah guddiga raashin bixinta hay-adda w f b oo ka warbixin doona isbeddelka ku yimid raashinka la siiyo qaxootiga barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga hore cabdisalaan axmed dii aan ku bilaabo hay-adda w f b ayaa ku dhawaaqday inay yareysay garaamaadka raashinka ee la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha iyadoo yareynta raashinkaas u sababeysay in aan lahayn dhaqaalo ku filan gargaarka samafalka ee loo qorsheeyey in la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha garaamaadka la siiyo qaxootiga cusub ee ku jira xeryaha oo markii hore ahaa boqolkiiba siddeetan ayaa hadda laga dhigay boqolkiiba lixdan taas oo ka dhigan in qofkiiba uu qaadan doono toban kiilo halka markii hore uu ka qaadan jiray saddex iyo toban kiilo haddaba iyadoo taasi jirto ayaa raashin dhimista waxay si toos u saameysay qoyska ballaaran oo lumiyey garamaad raashina maadaama aysan helin wax ka baxsan gargaarka samafalka ah mid kamid a hooyooyinka qaxootiga ah ayaa barnaamijka cawiisa ugu warbixisay saameynta ay ku yeelatay raashinka laga jaray qaxootigaasi magacay imayl araa ikra xasan cabdulaahi raashinku waa inii yaraay raashinku saaidaninka yari mayl araayi miski shambuuran si shambuurayti saaidaninka yaraay bariisoo aagle hataa magada karayaasa gubudaana nasii saaid hadana ninka yaraay saliid horto waa mijartoob arrinkaanoo kaase waa tahay marka hore imse kiila ayaad qaadan jirtay kaarkaagisa waa imisa kaarka ilihaalu horta may gaadaay sagaalun kiil miske gaadaay liliitar saliidee gaadaay dama ilaa isee shan kiil oo oo saliidee laha isii kontonkii raashinga lahaysii may la araay io digir may gaadaay labaatamiyo kow kiili gaadaay shan kiili lahaysii raashinku saa'idana ninku gooy haye hadda markaa imsa qaadataan haddi may gaadanay konton kiili gaadi mymay haddi may oo eleysay soddon beri oo eleyaas raashinku deyrawna mahaysad waa tahay garaamaadka laydin siiya markaa bishii midu ku filan yahay maya manii filan saa'ida ninka yeriye buushadeena boonana hata mahaysan guri gaable maqoobna dhulkaas ku jiifadahaynshakula magaadahayn katiifyaalkana aan guri gaable maqoobna biisaa iriiraka ku jardi jirgaanko maqoobna saabuunka waynoo reebadi arrinkaano kaas eh waayahay hadda raashinka tumunbeerna hataa miindera hadda aweerba ku fadhi walba ma ku haysad bil soddon shan ninku tiri gali soddon maalmood isku dhaafa tumunbereena hama deersiihayn waaka maxaa odsadaa intii nololug nololo ku dhaanta ninisyo raashinka niniinsaa'ideey aad bay umahadsan tahay taasna waxay ahayd mid ka mid a hooyooyinka qaxootiga ah oo igu warantay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari qaxootiga ku nool xeryaha oo dhaqaal ahaan aada u hooseeyo ayaa raashinka la siiyo qayba ka mid a ku bedelan jiray goosaarta ay u baahan yihiin sida sokorta qudaarta hilibka balse iminka waxay sheegayaan in raashinka uu yahay mid aanu qaybsamin
raashinka awalna la siinaya raashin fiican oo ah wuu nagu filnay qaar goosaaraan ka dhiginayna qaarna aadiyaa u cunayna bisha soddonkeeda mase labaatan iyo shanteeda ayna gaarsiin jireen hadda raashin yaraannalasoosi raashin oo annagana waxa aan ganno gowsaar aan ka raadsana male wixii waxay noqdeen wax yaroo iyaalkii ku filan xataa bishii mana gaarsiinayaan labaatan labaatan iyo koo beri haddaa cuntid kadib waa baahantahay waa gaajaysan tahay waxaa rabnaa waxaan ka codsanaynaa hay-adda in raashinkana noola kordhiyo in jakuulada la sheegaayo xataa weligeena lanama siin wadanka hadda imaano waa usubnahay wixii boonaleel ahana weli jakuulo ma helin annaga welima nala tiri koobin waxaan rabnaa waxaan codsanaynaa in raashin fiican nala siiyo in oo maxay ahaato oo kaarka ee hay-ado kale oo beeso lacag ee waxa anaga aan ka dhigano ilaah amarkiisa jira oo goosaar ka dhigan hay-adana siiyaan oon ka codsanaynaa hay-adda waxaan ka rabna raashinka inay noo kordhiyaan qeybaan waxaan ka dhigi jirnay inaan soo iibino oon lacag kusoogar lacagtaas aan goosaar ka gadano lacagtii hadda raashinkii way noo gooyi weyse raashinkiiaba nagu yaraaday goosaar waxaan ka gadnaba ma qabno dhibkaasaana haysto haa ilmihiina ma cuni karaan raashinkii oo haddii galey enjeg lagu soo sii ambuula soortii waxay rabtaa goosaar enjeg ma ku cuni karaa ambuuladii waxay rabtaa maxay rabtaa sokor ay rabtaa sokorna lama sii sokor waxaan ku gadanaa rabnaa bariiski waxaa u rabnaa nyaanyo iyo hilib aan ku karsano soortii waxaa u rabnaa caano aan ku cunno wixiina ma lahan ina la saa'idee rabna raashinna la siiyo annaga waxaa waxaa ahay ani tabanaalo ahay iyaal agoomana oo walaalkay dhali waa ili jiraan aniga iyaal shan anugaan dhali shan korsaar dulfuula igu yihiin waxaan codsanayaa in la i gacan qabto dhinaca kale qoysaskan qaxootiga waxaa dulsaar ku ahaa qaxooti kale oo aan u diiwaangasheen haydaha samafalka kuwaas oo la qaybsan jiray garaamaadka yar ee la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha waa tan nuurta diyaas oo ka mid a qaxootiga aan u diiwaangasheen hayadaha balse ku dul noolaa qaxootigan haatan raashinka laga yareeyey waxay ka waramaysaa sida ay ula qaybsan jireen raashinka qaxootigan kale nuurta diyaad xasan magacaygi mardhowbaa qaxootigaan imaaday kaarna ma qabi walaalihii wax isiin lahaayeen raashinkii waa lagu yaray owal hore ayakaan ku noolahay hadda raashinkii la soo qaada aad uu yaryahay maanta saan ad tahay sidii ana suuq aan ugu gala walaalaha waan u soo warsanayay hadda dhow baa imaaday marka ilaah maxaa le walaalihii waxaan kasoo helay waa wada awaadayeen marka waxaa rabaa intii walaalihii wax lisiyo oo kaar iyo waxaas ay lahaayeen annakana noola caabiyo kaar noola gooyo oo sidaan anaka ku noolan lahayn waddankaana aaga soo tag nolol fiican intaa noola siiyo
waa yahay qaxootigan cusub ee kaararka haysto qaabkeebay idin caawin jireen waxaa wix alla wixii ayaga qabaan waxaa noola siinay masgidaa noola siinay oo joogada ah buudadaa hilibka noola siinay oo waxaa noola siinay caanaha noola siinay masgidaha wax ayaga wax alla wixii ayaga keer ka qaatana noola siinay kuwii ayaga ahaay hadda waa yaryihiin marnama qofba aad u tagta anaka shukulada waa nagu yartahay raashinku wuu nagu yaryahay saay baa leedihiin biyana ma qabaan masquulahan hataa ma qabno biyana ma qabno biyahantaa waa nagu yaryihiin waxaa kasoo dhaansanaa gudaha hoos aaq ma qabno qofkii oo asaga iska fadhiyo oo cidiisa joogo wax boonay haystayaaba caagna la'san annagoo hadda qaarna an haysanano masaakin iskale masaakin iska kor noolnahay ana maxaa la dhaha masquulna ma qabna wax meel aan tagayna aan ka siinana ma laha waa yahay qoyskaaga waa imisa halkaysa kasoo bara kacday baardheel agteeda farcaday ilmaha sideed ahaan wataa ilmihii sideed ahaay marka aabbahoodana waan kala soo tagnay ilmo oo aaba la-aan ahaan wataa marka saas ay tahay saa'ida raashin marka gurina ma qabi joodarina ma qabi meel aan haysta male bacna ma hayst marka aad baan u rafaadana dhar ma qabna waa radanta gaajida anag wadankaana aaga soo oradna waayna haysaa welina ma deynin dadka inaan la aabiyo oo kaar noola furo ayaan rabnaa saas baa idinka codsanayna marka dhib inta noola mooda xanuunku wuu jira hadda isbitaalaha aan tagnay helboosta aan tagna waxaa nooleey ilmaha maxaa dhaa nadaafada ooga dadaala saabuna ma qabna oomo ma qaba wax aan qabna ma laha dhar aan ku bedelinayna ma laha marka dhibkaan saa'idkaas waay aad bay mahadsantahay taasna waxay nuurta diyaas oo ka mid a qaxootiga dulsaarka ku ah qaxootiga cusub ee haatan ay saamayntu ku yeelatay raashin dhimista ay ku samaysay hay-adda w f b waa hagaag weli waxaan dhexda kaga jirnaa barnaamijka caweyska dhaab oo idinkaga imaanaya la-aanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idigu soo maqan xirmooyin kale oo xiise leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere oo stuudiya igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsanid cabdisalaan axmed dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkanuu marti noogu yahay cali deerow maxamuud gudoomiyaha guddi hay-adda w f p kala shaqeeya bixinta raashinka gargaarka ah ee la siiyo qaxootiga ku nool xagardheer oo aan ka waraystay saameynta ka dhalan karta raashinkii deeqda ahaa ee la siin jiray qaxootiga oo la dhimay laga bilaabo bishan julaay boqolkiiba labaatan waxaad kale oo maqli doontaan dhallinyarada xeryaha qaxootiga oo badankoodu shaqola'aana iyo doorka ay iyagu laftoodu ku leeyihiin inay shaqola'aan noqdaan haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqsiga cali deerow maxamuud waa gudoomiyaha guddi qaabilsan bixinta raashinka deeqda ah ee la siiyo qaxootiga xerada xagardheer waxaan ka waraystay saameynta qaxootiga uga iman karta raashinkii deeqda ahaa iyo weliba lacaga gunno ah oo ay qaadan jireen bishiiba mar oo la dhimay boqolkiiba labaatan laga bilaabo bishan julaay bulshada markii horeba raashinku raashin nagu filan oo macnihii waxa waaye dhinac walba naga qancanaya markiisa horeba ma ahayn hase yeeshee hadeerto waxa weeye waxaan isku celcelis baan ku jirnay oo ah jakuulada oo sideed boqol iyo konton mar weliba hal bil oo nanoo kordhiyey oo kun iyo shan boqol nana siiyey iyo raashinkayagii waa isku celceshan jirnay hase yeeshee hadda wax cilada ugu weyn waxay naga qabsatay dhinacii jakuulada oyna tiri hay-addii w f b ay tiri afar boqol iyo konton buu calaa nafar leeyahay waxaa kale oo jira oo ku soo siyaaday doorkan hadda raashinka raashinbixinta waxaa ku soo siyaaday dadkii boonalayda ahaa meeshii ay ka lahaayeen saddex iyo toban kiilo waxaa la siiyey toban kiilo baa raashinkoodii lagu soo celiyey marka raashinku barnaamijkiisa noocaas waaye isagoon awalba macnihii waxaa weeye dadkan kaamka ku nool uunsan raashinku ku filnayn oo raashin deeqaya uunsan ahayn oo bini aadanka waxaa loogu talagalay saddex waqti ama ha ku yaraato ama ha ku badnaato inay wax cunaan saddexdii wakhti iskaba dhaafe waxa weeye hadday laba wakhti helaan bay nasiib leeyihin si dadkana dhegaysanaya ay u fahmaan raashinkan la leeyahay waa la yareeyey goormaa la qaataa imise maalmood ama imise bilood base la sugaa bil baan raashinka ku qaadanaa wakhti aan shan iyo toban beri ku qaadan jirnay baa jirtay hase yeeshee waa laga soo guuray hadda waxaan ku qaadanaa raashinka bil raashinkan hadda la siiyey qaxootiga bishan loo bilaabay ma ku filan yahay qoysaska la siinayo aan ka soo qaadno qoyskaaga ma ku filnaansho iskaba dhaafee mana xataa dhoweyn karo sababtoo ah qof oo macnihii qaxootigan jooga oo qoys meel deggan ah oo raashinka oo lix kiilo iyo bar uu ku filnaan karo soddon beri alaashaan hadduu ugu bato tobanka beri ugu horreeya u hayn karaa laakiin wuu ku filan yahay qofkii dhahaa waa qof bulshada dembi ka galay beenka sheegay hay-adaha laftoodu markii ay noo xog warramayaan in ay dhaqaala darra soo food saartay oo cudurro iyo dagaallo oo caalamka ka jira inay dhaqaalihii ku waayeen bay mar walba noo sheegaan hay-aduhu markii aan hadda weydiiyey aniga shakhsiyaddayda jakuulada markaan hadda weydiiyey waxaynu igu dhaheen oo jawaabta isiyaan ay ahayd dhaqaalaha inay dhaqaala la'aan u keentay arrintan haddii aan u nimaadno lacagtii gunnada ahayd oo yana la jaray kala badh in ku dhow imise maalmood ayaa lacagtaasu idinku simi kartaa ama idin hayn kartaa lacagtaas gunnada ah oo nana siin jiray waxyaalo badan bay naga dabari jirtay oo ah macnihii waxaa waaye tasiilaadka yaryar oo gurigoo dhan wixii aan ku qabsan jirnay waaye hadda qof qof oo dibadda laga beelahayo oo lacaga oo walaalihiis ama ehladiisa dibadda jiraan waa baab gaar ah laakiin qofka aan dibadda loo jirin lacagtaas ayada ah waa nolol wanaagsan bay u ahayd laakiin hadda sida lagu soo celiyey si anfacaysa ama uu ku noolaan kara qof ma aha inta aan la dhimin raashinka iyo lacagta gunnada ah ee laydin siin jiray ma kafayn jirtay qoyska oo ma ku filayd bishii oo dhan ayadu macnihii kumeel gaar bay ahayd ma ogii nolol qoys ku filan oo mustakafi uu ku yahay marnaba kama jirin qaxooti hase yeeshee siba sibay dhaantahay sidii hore waxay ahayd nolol macnihii qaliil aad ku noolaatida nolol lagu noolaan karay ahayd laakiin hadda markii jakuuladii xaggeeda loo soo dhaco oo intaas ay jireen noloshaasu qaxooti boqolkiiba boqol waa ku adkaanaysaa waxaad faahfaahin iga siisaa raashinka aan ka soo hadallay ee la dhimay iyo lacagta gunada ah ee la dhimay saamaynta ay ku yeelan karto dadka xeryaha qaxootiga ku nool adiga oo ka hadlaya isla qoyskaaga oo ka mid ah qoysaska qaxootiga ah boqolkiiba boqol si guud bay ugu yeelanaysaa sababtoo ah dukaankii aan adeega jakuulada ka soo qaadanayay markii la gooyey awal wuxuu ii oggolaa dayn inaan bisha qaato hadda saacadhii wuxuu diiday inaan dayn ka soo qaato gebigiisaba sababtoo ah lacagtii uu dayntiisa u qaadan lahaaba haddii la jaray qaab uu dayn igu ogolaado ama hanti kaleo meel ii taallo uu dayn ku ogolaanaya ma jiro taasayba noloshaydu macnihii waxa weye qoys ahaan ay ii taabanaysaa aad iyo aad waxaa ii dhibaysa waxyaalaha raashinka laga dhimay qaxootiga tabarta daran oo anugu aniga shakhsiyadayda hadda mas-uuliyaddiisa aan hayay boqolkiiba boqol waa idhibaysaa aad bayna ii danqinaysaa naf ahaantaydu waxaa tahay mid ka mida waalidiinta xeryaha qaxootiga waxaa la dhimay raashinka laydin siin jiray iyo lacagtii khudaarta ku gadan jirteen waa sidee dareenkaagu ka qoys ahaanse maxaad dareemaysaan qoys ahaan waxaan dareemayaa in aan aniga iyo maamadii ilmaha dhashay markay ugu dhowdahay aan iska hor imaanayno oo isqaqbasho ay imaanayso oo ah macnihii waxaa weeye hadday marba noloshii qoyska ay qeylqeyl gasho mar walba waa layska hor imaanaya
maadaama aa sheegtay in lacagtii gunada ahayd iyo raashinkii labadiiba la dhimay qoyskan aanay bishoo dhan kafaynayn ma jirtaa wax shaqo aho aad hayso oo ka duwan tan guddiga aad u hayso oo ay kaa soo gasho bishii lacag ama dhaqaale aad reerkaa ku kabto shaqo waxaan qabtaa voluntary ah oo aan ugu shaqaynayay bulshadan in aan voluntary ugu shaqeeyo kooda liito iyo kooda xanuunsan iyo mid kasta oo albaabkaas keer imaado inaan u gargaaro baan naftayda u hurayba gebigaygaba wax ilaahay abuuray oo salari ah oo iga soo gala ama ay hay-ad isiisa ma jirto sababta aan ugu xeshaa waxay tahay oo ehelo tawxiid ah oo diinta islaamka aad ay agtiisa ugu weyn tahay baana gargaarka muslimiinta baan ugu xeshaya ujeeddo kale ama bulshadaas aan macnihii waxaa weye qayladeeda aan ka ahayn oo aan ugu xeshay ma jiraan waxaa tahay guddoomiyaha guddiga raashinka w f raashinka iyo lacagtiba way dhintay maadaama aad adigu tahay mas-uulkii dhinaca raashinka u qaabilsanaa qaxootiga ma kala hadashay hay-adda sababta keentay in raashinka laga dhimo qaxootiga iyo saamaynta ka dhalan karta dembi haddaana sheegayn midda raashinka ah kalama hadlin laakiin waxaan kala hadlay midda jakuulada ah oo ay idhaheen waxaa waaye sababo macnihii waxaa weeye dhaqaale baa noo geysay inaan hoos u dhigno wakhtigii kale oon dhaqaale helnana meesheedii baan ku soo celin doonnaa way yidhaahdeen mar kastana hay-aduhu markaan isoo fadhiisanno waxay ka cawdaan dhaqaalaha dunida hadda meesha ay marayso ama dagaalada ah ama macnihii waxaa waaye cudurrada oo sidii koroonihii oo kale siay barnaamijkaas uu noo soo galayba mar walba dhaqaalo la-aan waa laga cawdaa waxaa tahay oday xogogaala oo in badan ku noolaa xeryaha qaxootiga haddana mas-uul ah dadka ina dhegaysanaya si ay u fahmaan waa sidee nolosha dadka xeryaha qaxootiga ku nool boqolkiiba boqol waxaa waaye aad iyo aad bay nolosha qaxootiga u hoosaysaa aad iyo aad maadaama ay macnihii waxaa weye hay-adihii gacanta ku hayeyba markaad hor fadhiisata ay ku dhahayaan waxaa weye ukrain baa dagaal ka dhacay koronaa dhacay dhaqaalihii meeshaasu ku baaba'ay maadaama ay ku leeyihiin ciddii dhaqaalahan siinaysayba ay macnihii wajahdo kale ay ku macnihii caawinaaddii loo kala bedelay waxaa waaye culaysyo badan baa ka jira markii aan weydiiyo ayaga laftooda ugu dambayntii waxaa la leeyahay raashinkan iyo lacagtan la dhimay waxay ku soo beegmeen xilli sicir barar uu jiro oo xerada laga dareemay sicir barar badan bal xaaladdaa iiga waran sida ay isu saameynayaan maciishadoo qaaligarowday iyo raashinkii iyo lacagtii qaxootiga la siin jiray oo la dhimay badeecada iyo doolarkii iyo wixii oo dhan baa wax iskeenila ah maalin walba maalinta kale waa waxbaa sii kordhay unbaa laileeyahay marka badeecada iyo meesha nolosha aan anagu hadda wax aan haysanno iyo waxbaa doolar lagu gadanayaa taasaaba iskeeni laba wax iskeenayaba maba ahanba wataatan sababtoo ah markii la yidhaahdo loorka haafka sonkorta intaasuu joogaa oo macnihii waxaa weeye caleyntii intaasaa la gadaya oo nooc walba markii beecaas laygu sheego waxaan bilaash ku haysanay biyaha iyo waxbarashada hay-adaha jiray ayagii ma ogiin intii kaleo dhan wax aan gadan karnaaban jirinba hadda wakhti xaadir maciishaddu maalinba maalinta ka dambaysa sidaad ku ogayd iyo si kasii daran bay maraysaa
kaasi waxa uu ahaa cali deerow maxamuud gudoomiyaha guddiga raashin qaybinta xagardheer oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dhinaca kale dhagaystayaal dhallinyarada ku nool xeryaha dhadhaab intooda badani waa shaqo la-aan markii ay dhammeeyaan iskuulaadka aan helin shaqooyin u qalma waxbarashadooda kuwa aan waxba baranina ma helaan shaqooyin muruqmaal ah oo ay ku maareeyaan nolosha qoysaskooda haddaba maxaa keena shaqola'aanta dhallinyarada iyaga laftoodusi kaalin ma ku leeyihiin inay shaqola'aan noqdaan su-aasha ayaan hordhigay suhayb maxamed daahir oo ka mid ah dhallinyarada xeryaha qaxootiga dhallinyarta horta laba qaybood bay kala yihiin dhallinyar waxbaratay iyo dhallinyar aanan waxbaran waxa fursadda ugu fiican haystana waa kuwa waxbartay shahaadooyinka intay qaateen gurigii hooyo canjeelo ka cunayo dhinaca ka fadhiya maanta wixii uu soo bartayna aanan ku helayn shaqo aanan ku helayn iyo nin waxa weeye iska soo koray oo waxa weye awalkiisa laga yaabo inuu miyi iska joogay xoolaha iska raacayay kadib magaalo soo galay dhallinyartii magaalada iskala qabsaday markaan u imaado kuwa oo aqoonta leh oo waxbartay oo shaqola'aanta ah kuwaas iyaga way ka fursad badan yihiin kuwan kale oo aanan mataqaanaa waxbaran sababtan taas u dhahayana waxa weeye iyagu waxay soo barteen wax aysan iyaga aqoon bay soo barteen dhallinyartan kale aysan garanayn oo waxbarashada aan fursad u helin waxaa ka mid ah in ninkii dhallinyarta ahaa isagoo iskoolkiisa dhiganayo hadda ka hor bareyfad soo dhigtay skiilis xirfado harqaan ha noqoto ha noqoto darayven ha noqoto oo shaqo ah ha noqoto waxa weeye cilad bixinta electronikiska sida telefoonada iyo waxaas markuu ardayga intaas soo barto shahaadadoyn ku qaato waxa weeye laftirkiisii waxa weeye muhiimad iskama saarayo inuu shaqo raadsado suhayb waxa uu sheegay in nidaamka qabariga ah ee ay ku dhaqmaan dadka soomaaliyeed qaarkii uu qayb ka yahay in dhallinyaradu ay shaqo beelaan laftirkeeda xaaladan qabiiliga waa iyadana caqabad kale oo meesha taalla oo dhallinyartii laftirkooda ka hor istaagaysa shaqada wejigarad waa jirtaa waa run nin maanta waxa weeye subermarked leh bakhaar u furan yahay waxa weeye hanti waxa weye ayuu nooc leh meelo badan looga kala shaqeeyo baa waxa weye wiil adeer uu yahay ama wiil uu golaashis dhashayo abti uu yahay baa meesha iska imaanaya shaqaalayaashiiyo jooga wuxuu leeyahay waxa weeye waxaan u baahanahay shaqaan u baahanahay maanta iskoolkii saraan soo dhameeyey ama jaamacad baan soo dhameeyey oo shaqaan waayey adaan shaqo kaaga baahanahay waxaa laga yaabaa shaqadaas uu weydiisanayo inay u baahan tahay skiilis gooniya iyo in la soo barto waxaa laga yaaba inuusa soo baran ninkan dhallinyartaa uu shaqadu ku gelaayo waxa weye qof waalidkaagaabaa shaqadan waxa weye iska leh adna saa laaligeed boos baa ka heli karaa marka waxaa laga yaabaa qof kaloo shaqaalaha oo isaga u joogay oo skiiliska xirfaddan yaqaana inuu intii booska looga saaro iyadana taas waa caqabad kale oo waxa weye ka hor istaagta inay shaqooyinkii ay xirfadaha u lahaayeen ay waxa weeye heli kareen in aysan inay waayaan dhegaystayaal inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan inta aanan ka bixin aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayey
mahadsanid axmed dheere dhegaystayaal haatanna aan ku nasanno heesta barnaamijka
Thank you. gudaan dhegaystayaal barnaamij shacwiiska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaan idiin soo jeedinaya anigoo cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed deere daniya barnaamijkan barnaamij xiga intaan dib u kulmi doono waxaanu idinku dhaafaynaa